galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin axad ah bisha juun waa afar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xaaladda magaalada london oo xalay ay ka dhaceen weeraro argagixiso sidoo kalena waxaan idiin haynaa madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay garoonka ciyaaraha ee stadium banaadir kaasi oo lagu taageerayey kulan ka dhacay halkaa lagu qabtay waxqabadka dowladda
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan muxuu yahay khayraadka dabiiciga ah ee ku jira soomaaliya sidiisana laba qaybood ayaa loo kala saari karaa oo ah qayb ah oogayaal oo oogaday taal iyo qayb ah uurku jir oo dhulka hoostiisa ku jirta khayraadka dabiiciga ahi waa waxaas uu ilaahay abuuray bini'aadamkana faa'iido u leh ama gudaha ku jiro ama bannaanka hayaal leh qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida mudaharaado ayaa shalay sabtidii ka dhacay ilaa boqol iyo shan iyo soddon magaalo oo ku yaala maraykanka iyo caalamka oo idil kuwaas oo lagu dalbanayo in baadhis daah furan lagu sameeyo haddii ay jireen xidhiidho dhex maray ololihii madaxweyne trump iyo ruushka si loo farageliyo doorashadii maraykanka ee sannadkii hore dabayaaqadiisii dhacday gaar ahaana hab fursad siinaya madaxweyne trump mudaharaadadan oo loogu magacdaray socodkii runta ayay soo abaabuleen kooxo ka kooban ilaa toddobiyo toban oo u dhaqdhaqaaqa xorriyadda kuwaasoo ay ku jiraan womanis march iyo ururka progressive democrats of america
ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa sheegtay axaddan in saddexdii weerar ee argagixiso ee ka dhacay britain saddexdii bilood ee lasoo dhaafay oo uu ku jiro midka habeenkii axadda ka dhacaya london ay dhammaantood ahaayeen kuwo xiriirla leh fikirka xun ee argagixisanimada islaamiga ah waxay sheegtay in argagixisanimada ay abuurto argagixisanimo oo kuwa geystaana uu midba kan kale uga daydo waxa ay sheegtay in la gaaray xilligii la dhihi lahaa intan ayaa dhib noogu filan booliska london ayaa sheegay axaddan in toddoba qof iyo saddexdii weerarka soo qaaday ay ku dhinteen weerarkii u dambeeyey ee ka dhacay london siddeed iyo afartan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen isla weerarkaasi kuwaas oo qaarkood ay xaaladoodu halis tahay mas-uuliyiinta ayaa sheegay in bariga london uu ka socdo howlgal lagu raadinayo dadka lala xiriirinayo weerarka mana jirto wax tafaasiil ah oo ilaa iyo hadda la hayo madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mike bens oo ka qaybgelayay shalay kulan qaadhaan ururineed oo lagu magacaabo rost and raid kaas oo uu horkacayo senator johnny ens kaas oo qaadhaan loogu ururinayay dadka naftooda u horay maraykanka ayaa sheegay in ay wanaagsan tahay in maraykanku uu haysto madaxweyne aada uga werwera danaha magaalada devos moyns oo ku taalla gobolka ohio dalkan maraykanka halkii uu ka werweri lahaa dalka denmark hadalka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa daba socday go-aankii madaxweyne trump uu kaga baxay shirkii cimilada ee baariis sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenku wuxuu sheegay in madaxweynuhu uu soo saari doono qorshayaal hoos loogu dhigayo cashuurta taas oo uu hore u ballan qaaday islamarkaana dibu habeyn ku samayn doono xeerka caafimaadka maraykanka ee uu hore u dhaqangeliyey madaxweynihii hore barack obama wararka ka imaanaya koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in diyaaraad aan la garanayn cidda iska leh ay waraaqo ku dul daadisay magaalada jilib ee ay ka taliyaan ururka al-shabaab iyo degaano kale oo ka tirsan gobolka jubbada dhexe wararkan oo aanu ka helnay dadka degaanka ayaa sheegaya in waraaqahaasi la daadiyey ee ku qorayd fariin ugu baaqaysa maleeshiyada al-shabaab inay ka faa'iidaystaan cafiskii uu bixiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo ugu baaqay xubnaha ku jira al-shabaab in ay kaga soo baxaan ururkaasi muddo lixdan maalmooda dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in howlgallo milatari oo ka dhana al-shabaab ay ka dhaceen gobolka saacadihii lasoo dhaafay sidoo kale faahfaahinta laga helay magaalada kulbiyow ayaa sheegaysa in magaaladaasi haatan ay u soo laabatay khadkii isgaarsiinta kadib hubka culus oo ay al-shabaab ku tuureen magaaladaasi subaxnimadii hore ee sabtidii warar aanu ka hellay dadka deegaanka ayaa sheegaya in weerarka kulbiyow ay geysteen tiro yar oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab kuwaasi oo rasaas ka dhacaysay qoryaha culus huwiyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa kenya ciidamadan ayaa ku jawaabay rasaas kuna khasbay maleeshiyada al-shabaab in ay dib u laabtaan ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga e v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington toddoba qof ayaa ku dhimatay weeraro xalay ka dhacay magaalada london kuwaas oo loo adeegsaday baabuur dadka la jiirsiiyey iyo tooriyo in ku dhow konton qof ayaa ku dhaawacantay ra-iisul wasaaraha dalkaasi theresa may ayaa weerarkan ku eedeysay muslimiinta xag jirka ah warbixintan waxaa inoo diyaariyey noona soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay in kooxaha argagixisadu ay kala minguuristaan fikradaha ra-iisul wasaare theresa may ayaa sheegtay in loo baahan yahay in xoogga la saaro sidii loo aqoonsan lahaa islamarkaana meesha looga saari lahaa gacanka hadalka laga dhex geysto goobaha adeega dadweynaha iyo guud ahaan bulshada oo dhan waa weerarkii saddexaad ee muddo saddex bilood ah ka dhaca dalka britain bishii march westminster waxaa ka dhacay weerar sidoo kalena laba toddobaad ka hor waxaa magaalada manchester isna ka dhacay weerar kale oo loo adeegsaday waxyaabaha qarxa sidoo kalena haatan waxaynu u joognaa weerar saddexaad oo ka dhacay dalka britain sidoo kalena tan iyo bishii march waxaa ciidamada ammaanka iyo kuwa sirdoonku ay ka howlgaleen ama ay fashiiliyeen ilaa shan weerar oo kale marka la eego qorshaynta iyo fulinta waxay u muuqataa in weeraradan ugu dambeeyey aanay ahayn kuwo xidhiidhsan teresa may ayaa sheegtay in haatan la joogo xilligii la odhan lahaa intaas ayaa dhib noogu filan booliska magaalada london ayaa maanta oo axad ah sheegay in weeraradii dhacay lagu dilay toddoba qof islamarkaana ay dhinteen saddex qof oo weerarka geystay dadka dhaawacu soo gaadha ayaa gaadhaya ilaa siddeed iyo afartan qof kuwaas oo qaarkood ay xaaladoodu aad u daran tahay laamaha ammaanka ayaa sheegay in ay socdaan howlgallo laga fulinayo bariga magaalada london taas oo lagu baadigoobayo dadka lala xidhiidhinayo weerarka hase ahaatee faahfaahin intaas ka badan may bixinin weerarka ayaa ku bilowday kadib markii gaadhi nooca alaabooyinka daabulo ah xawaare sare lagu jiidsiiyey dad marayay buundada london xilligaas oo ahayd cawiisnimadii xalay saacaddu xilli ay ku beegnay tobankii fiidnimo wakhtiga magaalada london kadibna waxaa gaadhigani ugu sii dhaafay dhinaca suuqa buuro halkaas oo saddex nin intay gaadhiga ka soo degeen ay toorrey dadka la dhex qaadeen booliska ayaa sheegay in saddexda nin ee weerarka geystay ay toogasho ku dileen ciidamada ammaanka oo goobta ka agdhowaa siddeed daqiiqadood uun kadibna goobta soo gaadhay xilligii telefoonka loo diray laamaha ammaanka haddaba xalay xilligii weerarku dhacayey dadkii goobtaas ka agdhowaa waxaa ka mid ahaa abuukar cawaale oo ka tirsan telefishinka somaali cable agagaarka meeshaan joogay waxaan isku dayeynay inaan webiga dhinaca kale u tallowno runtii waxay nagu ahayd sas booliis afarta gees ka yimid wax akhbaarana maan ahayn kadib markaasaan raadiyaha daarnay markaasaan ogaanay waxa dhacay waxaad mooday in dadkao dhan sisi isla markiiba ay bilaabmato in la isu fiirfiirsado sisi la isu eego maadaama la yidhi qof muslin ah baa baabuur dadka jiirsiinaya annaguna aan gaari wadanay weliba saddex ninna aan ahayn abuukar cawaale ayaa sheegay in xaaladda oo qasan awgeed iyo iyaga oo xilligaas taraawiix ka soo baxay inay mararka qaarkood u cabsoodeen in ay bartilmaameed iyaga laftoodu noqdaan hadde maadaama aan dad muslima yahay oo taraawiix ka nimid oo magaalada iska marayno annagaa markaan maqalnay qof muslima waxaa sameeyey dadkii baabuur ku jiiray xoogaa sas gooniya qabnoo islaam bismillahi raxmaan raxiim waramaa dhibaato la idiin geystaa marka meeshao dhan baa waxay ahayd meel qasmayd dareenkayguna wuxuu ahaa bal ilaahu caawa guryahayga nabad nagu gey wakti dheer bayna nagu qaadata runtii inaanu meesha ka soo baxno sababto ajid walbaa la xiray booliska ayaa sheegay in ragga weerarka geysanaya qaarkood ay xidhnaayeen jaakado ama qalab been abuur ah oo ay u ekaysiiyeen sidii jaakadaha qaraxa loo adeegsado oo kale waaxda gurmadka degdega ah ee london ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda twitterka waxay ku sheegeen in ay daabuleen ilaa siddeed iyo afartan qof oo dhaawaca kuwaas oo ay geeyeen ilaa shan cusbitaal oo ku yaala magaalada london mas-uuliyiin badan oo dalka britain ah ayaa dhacdadan ku tilmaamay in ay ahayd weerar argagixiso weerarkan ayaa walaac badan ku abuuray muslimiinta ku dhaqan dalka britain abuukar cawaale ayaa ka hadlaya saamaynta weerarkan ku yeelan karo bulshada muslimiinta ah gaar ahaan dadka soomaalida ah magaaladao dhan runtii waa laisu fiirfiirsanayaa doorashadii waa sideedda bisha maanta waxaa la hakiyey in doorasho iyo la sameeyo in la sameeyo macnaha ololeyn doorasho magaaladao dhan baad moodaa in si si laisu fiirsanayo booliis baa meel walba jooga waxyaalo kalaa laga shaki qabaa waxaa socda doodo badan oo la isleeyahay nimankan annagaa u seeta dheerayna tallaabooyin ha laga qaado tallaabooyinkaasoo saamayn nagu yeelan kara waxaa laga hadlayaa xataa internetka iyo in la sidii la isugu miisaami lahaa iyo xorriyatul qowlka qofku inuu inta internetka galo fariintuu rabo gudbin karo iyo in laga hortago qofkaasoo kale internetka loo diido waxyaalo badan baa laga wada hadlaya duqa caasimadda london sadiiq khan ayaa cambaareeyey weerarka isaga oo yidhi ma jirto wax marmarsiinya ah oo ay kooxahani u heli karaan weerarkan bahalnimo weerarkii xalay ka dhacay buundada london ayaa noqonaya weerarkii saddexaad ee britain ka dhaca tan iyo bishii march sidoo kalena waxaa iyana laba toddobaad ka hor ka dhacay magaalada manchester weerar loo adeegsaday waxyaabaha qarxa kaas oo ay ku dhinteen saddex iyo labaatan qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol qof oo kale madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may ayaa u sheegay in uu gacan buuxda u fidinayo baadhista weerarka argixiso ee london wasaaradda amniga gudaha ee dalkan maraykanka ayaa iyaduna sheegtay in ay si dhow ula shaqaynayaan mas-uuliyiinta dalka britain waxay sidoo kale sheegeen in aanay ilaa haatan haynin wax macluumaad ah oo muujinaya halis gaar ah oo ku soo fool leh maraykanka gudihiisa
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixin inooga diyaariyey weerarada ka dhacay dalka britain halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddaba weerarada xalay ka dhacay london ayaa imanaya laba toddobaad uun kadib markii weerar ismiidaamin ahi uu ka dhacay magaalada manchester ee gobolka england oo ay ku dhinteen ilaa labayo labaatan qof haddaba sidee looga arkaa dalkaasi weeraradan maxayse ka bedeli karaan xiriirka bulshooyinka su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheer oo ka waraystay maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda kuna sugan magaalada coventry
maxamedow walaa waan ku salaamayaa weeraradii xalay toole waxay dhaceen abaaro saacadan g m t markii ay ahayd tobankii habeennimo markii ay ahayd ayay bilaabeen gaari vana oo kuwan alaabta iyo lagu gura dadku ay ku adeegtaana ayaa speed aada u sarreeya kusoo maray london bridge ama bridgeka london magaciisa la yidhaah deeto ilaa waxaa la sheegayaa inuu conton mile ku socday saacadiiba dad fara badan buu derderay wuxuu soo koray meeshii bavementka ahayd ee dadku ay socdeen markay hawshaasi dhacday uu istaagay gaarigii dad saddex nin baa kasoo degay oo xidhan suunan been ah oo aan ahayn kuwii qarxiyey laakiin ujeedada ugu weyn ay ka lahaayeen ay ahayd in suunankaa markay dadku arkaan iyagoo midiyaha sida dadku ay yaacaan dabeetana madida ay la dabagalaan oo isaa maaragtay madida ugu istaabgareeyaan ama ay madida ula dhacaan waayo haddii kale dadku way isdifaaci lahaayeen dad sita uun madi oo soo yaacaya hadday arkaan qofku naftiisa u difaacaya taa intaas u dhicin suunkan bay kaga cabs cabsi geliyeen oo markaa dadka ugu muuqday inay dadkan ay hadhowna qarxayaan marka waa la yaacay sideed iyo afartan qof waxaa la isla galay markaa suuq la yidhaahdo paro market la yidhaahdo oo meelaha lagu sharaabe ee maaragtay dadku iskaga nastaan ee dadka dalxiiska ay yimaadaana halkaasaa markaa ay gaadhay tiradii sideed iyo afartan qof oo dhaawaca iyo ilaa iyo hadda oo toddoba qof oo dhimasho ah oo ay ku jiraan saddexdii qof ee muxuu ahaa hawshan dilka argagaxa la geysanayay oo ay booliisku toogteen markii dambe oo saddexdaba la xaqiijiyey hadda inay dhinteen waan gartay marka weli cidda ay yihiin iyo lama xaqiijin weli boolisku si saxa uma soo saarin way boolisku kolley waktigan way ogyihiin dadkaasi cidday yihiin laakiin si toosa saxaafadii iyo bulshada inteedii kale looguma soo bandhigin waan gartay marka xilliga uu imanayo marka loo fiiriyo dhacdooyinkii ka horreeyey waxa uu imanaya wakti aada isugu dhadhow ilaa iyo bishii march ama saddex bilood muddo gaaraysa hadda dhibaatooyinka argagixisada ee ka dhacay dalka ingiriiska oo laba ay yihiin magaalada london kii gaariga hore ahaa dadka layn jiray iyo kan lixda qofa iyo kan oo toddoba qof laayay iyo laba iyo labaatankii manchester lagu dilay ee qaraxa isagu ismida ismiidaaminta ahaaya marka la eego waa muddo sagaashan cisho gudaheeda hawshaas waxa ay ku dhacaysaa oo aan hore looga baran marnaba marnaba aan hore looga baran ingiriiska oo maaragtay mucjiso ku noqotay dadka qaraxyada iyo dhibaatooyinka argagaxale ee isxixiga ee maanta dhacaya ee haddana saddexdee bilood gudahood waxaad arkaysaa inay yihiin muddo aada u kooban ay tahay runtii marka arrintaasi bakdin weyn ayay muujisay dhinaca muxuuha dadka ku muujisay waxay kaloo bedeshay dhinacii security-ga ee wadanka in siduu dalku ahaan jiray ay wax iska bedelaan oo la filaya waayo de qaraxyadani soo noqnoqoshadeedu waxay keenaysaa in shuruucdii dalkuna wax iska bedelaan oo si sidan ka duwan loo wajaho dadka islaamka ah oo dhammaantood dadkan markaa ay geli doonto hawshani argagaxale dadka geysta ay halkaa kasoo jeedaan waan gartay waxaan ognahay in ingiriisku guud ahaan iyo magaalada londonba marka la yidhaha dhaqanka ay ka furfuran yihiin wadamada kale deriska la ah ee yurub oo dabcan dadku ay yidhaahdaan faquuqa bulshada ku hayso dhalinyarada muslimka amaba dhalinyarada midabka leh madowga amaba carabaha kasoo jeeda ayaa keenaya in cadho intay timaado ay falalkaasoo kala sameeyaan marka london way ka marka laga eego dhaqamada way kaga horumarsan tahay oo faquuq saa uguma badna meyer muslin ay leedahay maxaa riixaya dhalinyaradan baas leedahay waa su-aal aada u wanaagsan oo muhima oo dee dadka oo dhan ay isweydiinayaan weliba gaar ahaan dadka banditska inta badan siyaasada iyo ka faallooda ammaanku ay aada isku weydiinayaan weyi waa runta london iyo guud ahaan dalkan ingiriiskuba waa dal diintu ay xor tahay qofku waxa uu aaminsan yahayna uu isagu sidiisa u fushanayo isla markaa haddaanay khatar ku ahayn dadka intiisa kale aanay ku ahayn waa dad dad aada u furfuran dad ahaan systemkuna waa system aada u furfuran laakiin haddana dhibaatooyinkan dhalanaya waxa unay ka dhalanayaan waxa weeye ma aha dadka islaamka ah ee ku nool halkan ee muddooyinkii dambe yimid ma aha dhibaatadu inta badan halkay ka timaadaa dhibaatadana waxay ka timaadaa muslimiintii halkan ku noolaa generations ama jiilal ku noolaa ee jedka jed ku noolaa ilaa iyo saddex jiil laba jiil ku noolaa ee halkan ku dhashay oo laga yaabo inay iskuulaadka iyo shaqooyinka iyo fursadaha dalkan uu leeyahay ee dadka lamidka ah ee ama diinta islaamka aan haysan ama dadka cadaankii ay fursadaha u helaan iskuulaadka weliba gaar ahaan waxbarashada sida maaragtay ama dugsi sare ama jaamacadoo kale ama shaqooyinka hore oo kale nolosha wanaajinaya oo kale inay dhacdo in aanay sidaa u helin waxay arrintaasi ka iman kartaabaa la yidhaahdaa marmarka qaar faamiliyada oo ka yimaada iyagu dhulalka ka yimid islaamka ee ama wadamada kale aan horumarsanayn ka yimid oo dhaqankooga uu ka duwan yahay dadka halkan jooga sida ilmihii loo barbaariyo sida ilmihii wax loo siiyo sida ilmihii loo waxbarashada loogu maaragtay dadaal fara badan oo waxbarashada ah loo geliyay ilmaha oo aan inta badan waalidiinta halkan laga helin iyo dee wadamadii dal dadkani ay ka yimaadeen oo dhammaantood gubanaya ama libiya ha noqoto ama ciraaq ha noqoto ama syria ha noqoto ama meelo kale lubnaan iyo ha noqoto meel kale iyo yeman iyo dadkaasi ama soomaalida qudheedba ha noqoto walow dhacdooyinkan hadda jira aanay soomaali ahayn dadkaasi meelahay ka imanayaan maaha wadamo fayow maaha wadamo argagixiso iyo dhibaatooyin ka jiraan weyi marka way tagaan oo de waa wa waa ay tegayaan halka markay dhibaato kala kulmaanna waxay noqonaysaa inay wadankii oo kale la tago islaadaan waalidiintu dhaqan ha lagu soo celiyo dabeetana radicalization lagu sameeyo sidoo kale iyaduna waxaa jirto oon laiska indhatiri karin in dalka ingiriiska marka la eego ay diinta aada ilaa xad diimaha loo xor looga dhigay masaajidada oo kale marka mararka qaar aanay dawladdu ogaan karin ode waxay dhacday nin la odhan jiray abuqadaata halka wuxuu ka samayn jiray inuu ciidan ku tababaro dad ku tababaro dadka nacsiiyo waddooyinkaa loo xidi jiray waxa uuna dadka ku samayn jiray radicalization ama xagjirnimuu ku samayn jiray marka systemkii ingiriiska ayaa laga yaabaa inuu isagu qudhiisu uu fakahaati fara badan siiyey sidoo kale iskuulaadkii iyo fursadihii oo iyaguna ayaa waxyaaba keenaya laakiin hadda sida ay ra-iisul wasaaruhu ay mar dhaweydo cobra meeting ama shir ay kasoo baxday degdega waxa ay sheegtay inay tahay enough is enough halkaas ayay ku joogaysaa intaa inka badanna looma geysan karo marka taa macnaheedu waxa weeyaan systemkii iyo shuruucdii dalku lahaa ee diimaha fasaxaya ee xor ka dhigayay in la isugu yimi oo laga yaabo inay wax badani dalkan iskaga bedelaan oo dadka muslimiinta ah culays fara badan dhinaca ammaanka ah ay soo food saarto ayaa laga yaabaa oo arrintan ay keento marka hadalka ra-iisul wasaaraha la eegayo
kaasi wuxuu ahaa maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda oo ku sugan dalka britain wuxuu u warramayey maxamed cabdi xasan sandheere laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan ramadaan kariim
haatanna muqdisho magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay banaanbax ballaaran oo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladda soomaaliya oo ay u horeeyaan madaxweynaha madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre banaanbaxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu taageerayay waxqabadka boqolka maalmood ee ay jirtay dowladda soomaaliya axmed xasan colaad ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho banaanbaxani oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo xubno kale oo ka tirsan golayaasha dowladda soomaaliya iyo dadweyne boqolaal ah oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho waxaana dadweynahaasi kala duwan garoonka stadiyo koonis kula hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo xasan cali kheyre oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay dowladdu ay guulo badan ay ka gaartay howlgalkii loogu magac daray xasilinta caasimadda muqdisho siina socon doonto in howlgalladaasi inta natiijada laga gaarayo waxaan bilownay xakamaynta hubka xakamaynta hubka macnaheedu waxay tahay in la fuliyo qaraarkii ka soo baxay golaha wasiirada kaasoo ahaa inaan hub waaweyn lagu wada karin magaalada muqdisho kaasoo aan si fiican u fulinay xakamaynta hubka waxaa kaloo ka mid ah inaan la wada karin hub sharci darra ah in la wadan karo hubka ay xukuumadda iyo dawladdu astaamaysay keliya iyo in hubka gacanta ugu jira dadka aan xaqa u lahayn inay hub haystaan oo sharci darada ku haysta ay dawladdu gacanta ku soo dhigto waxaan qaadnay jidgooyooyin badan oo shacabka lagu dhibaatayn jiray waxaa u xirxiran dad badan oo sharci darro ku haystay jidgooyooyin shacabka soomaaliyeed looga qaadan jiray lacag xaqdarra ah sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isna banaanbaxaasi ka hadlay ayaa sheegay in saddexda bilood ee soo socota wax laga qaban doono arrimaha cadaaladda iyo garsoorka madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay mar kale in dowladda soomaaliya ay ka go'an tahay la dagaalanka xarakada al-shabaab si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ee soomaaliya boqolkii maalmood ay jirtay ayaa madaxda dowladdu waxay sheegeen inay wax badan ay qabteen oo ay ka mid yihiin amniga iyo la dagaalanka musuq maasuqa iyo in wax laga qabtay in ciidamada dowladda iyo shaqaalaha intaba mushaaraadkoodii sidii loogu talagalay loo siinayay balse dowladda ayaa looga fadhiyaa waxyaabo badan oo ay tilmaantay inay wax ka qabanayso kuwaasi oo wakhtiyada soo socota dowladda looga fadhiyo inay wax weyn ay ka qabtaan axmed xasan colaad v o a muqdisho ramadaan kariim idilahaantiinba halkaad nagala socotaana waa v o a washington haatanna wicitaanka dhegaystaha kusoo dhowaada waxaa inala socodsiinaya jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad xad walba hadaha hawada kala socotaan qodobka toddobaadkan aan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ku soo qaadanayna dhegaystayaal waa khayraadka dabiiciga ah in badan ayaad dhegaysto maqashay soomaaliya waa barwaaqo oo khayraad badan ayaa ka buuxa oo mid hoose oo dhulka hoostiisa ah badda iyo berigaba waxaa taallo nimco aad u badan oo soomaalidu ay hal ka mid ah khayraadka faraha badan ee eebba ku mannaystay ay ku noolaan karaan haddaba maxaa ka dhab ah in khayraad dalka ka buuxo muxuuse yahay khayraadka dabiiciga ah ee la sheegayo su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan marti uga nahay inuu nooga jawaabo barasare cismaan salaad xirsi oo ka takhasusay cilmiga geolojiga doctor cismaan waxa uu jaamacaddiisii koowaad ku qaatay magaalada muqdisho iyo jaamacaddii ummadda isagoo b h d dii ku diyaariyey jaamacadda florenza ee dalka talyaaniga doctor cismaan waxa uu mar labaad b h d ku diyaariyey dalka canada jaamacadda carleton ee magaalada ottawa waxa uu hadda geologiga ka dhigaa jaamacadda rajina ee galbeedka dalkaasi canada doctor cismaan salaad xirsi kusoo dhowow v o a iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ugu horreynna waxaa la isweydiin karaa waxa aad laba jeer b h d uga diyaarisay hal maado waa geologiga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مرك هوري وحان سلاميا آه، dadweynaha soomaaliyeed ee barnaamijkan dhegaysanahaya آه، salaan kadib maxa waxaan ilaahay ugu mahadnaqahayaa inuu ummaddeena abaartii ka saaray waxaana ilaahay ka baryayaa in uu soomaali caqligeeda iyo cududeedaba is- isugu geeyo sidii ay u hanaan lahaayeen dowladnimo taam ah ilaahay taasaan آه، inoo weydiinaya aamiin intaa kadib adigana waxaan kaaga mahad celinayaa inaad igu martiqaadid barnaamijkan Eh, waxaan rajaynayaa inuu noqdo insha allahu in mid laga faa'idaystay uu ahaado markaan usoo noqdo su-aashaadii ahayd maxaa kugu kalifay inaad laba p h d aad samaysid waxa weeye en, anigu markii aan jaamacadda soomaaliyeed kasoo baxay jaamacadda soomaaliyeed ayaan waxaan ka ahaa barakaaliye kadibna deeq waxbarasho ayaan dalka talyaaniga usoo aaday anigoo halkaas ka bilaabay p h d gii talyaanigaan ku sameeyey waxaan soo gabagabeeyey p h d daas kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii waxayna ahayd xilligii aan ku talagarsanaa inaan ku noqdo dalkii hooyo si aan jaamacadda eh, waxbaristii iyo cilmi baaristiiba aan uga qayb galo nasiib darro waa suurtageli weyday oo dagaalkii sokeeye ayaa arrintaas iga hor istaagay markaas ayay dan igu khasabtay inaan usoo qaxo dhinacan iyo canada Eh, kadib waxaan is idhi eh, cilmi baare bal jaamacadaha ka noqo oo ka raadso markii aan jaamacadaha eh, ottawa ku yaalla oo laba ah ottawa university iyo carleton university aan tegayna waxay yidhaahdeen waxaan kuugu qiimeynaynaa shahaadadii talyaaniga ee p h d ga ahayd master inay eh, eh, u dhiganto oo ku tixgelin mayna inay u dhiganto p h d da canada inay u dhiganto Eh, markaas ayay tale igu eh, igu dhamaatay ah in aan p h d kale aan sameeyo waa tahay alxamdulilah ilahina waa igu guulaysiyey waa aanan sameeyey sida la wariyey soomaaliya waxaa ka buuxa khayraadka dabiiciga ah fadlan marka hore noo qeex waxaa la isku yidhaahdo khayraadka dabiiciga ah Eh, khayraadka dabiiciga ah si kooban haddaan u sharxo waxa weeye wax kasta oo nacfi dhaqaale u yeelan kara bini aadanka oo uu ilaahay si dabiiciya u abuuray marka labadaas shuruudood baa muhiim ah in ay dhaqaale u leedahay bini aadanka iyo in si dabeeca dabiica ay u abuurantay marka halkaas waxaa ka baxaya wixii bini aadanku farsameeyey sidiisana laba qaybood ayaa loo kala saari karaa oo ah qayb ah oogayaal oo oogaday taal iyo qayb ah uur ku jir oo dhulka hoostiisa ku jirta oogayaalka laftiisa laba qaybood loo kala qaybin karaayo beriyaal iyo badyaal ah oo wixii beriga inoo yaallo sida dhirta iyo ugaarta iyo biyaha dhulka korkiisa iyo wixii lamid a ciidda beeraha mataqaana ku fiican iyo qaybta baduna de waa kalluunkii iyo biyihii badda oo siyaalo badan looga looga faa'iidaysan karo qaybta uur ku jirtaahi waa qaybta geologiga ah oo geologiga wax alla wixii dhulka hoostiisa yaalla ayuu ayuu ayuu darsaa marka qaybtaas ayaa iyaduna jirta marka si guud ahaan khayraadka dabiicigaahi waa waxaas uu ilaahay abuuray bini aadamkana faa'iida u leh ama gudaha ha ku jiro ama banaanka ha yaalle marka lasii kala dhigdhigo marka waxaa aada loo maqlaa khayraadka dabiiciga marka carabka lagu dhufanayo khaasatan soomaaliya shidaalka macdanta iyo waxyaabaha la halmaala arrimahaas oo adiga takhasuskaaga ka mid a bal wax nooga taabo maxaa soomaaliya kaga jira soomaaliya khayraad fara badan infact yaa yaa ku jira waa qaar la og yahay in ay dhaqaale ahaan looga faa'iidaysan karo iyo qaar u baahan weli cilmi baaris in in in lagu sii sameeyo mathalan waxaa jira macdan la hubo inay dalkeena ku jirto oo u baahan in laga faa'iidaysto sida macdanta tinka la yidhaahdo oo ku jirta mathalan majayahan meesha la yidhaahdo oo boosaaso agteeda dhalan oo ceelaayo agteeda ah haddii alla ku ron yahay birta oo dhinacan dinsoor iyo buur la yidhahdo buur qalin ku jirta uraniumkii oo caliyow geele iyo iyo gobolada galguduud ku jira ku jirta macdan noocaas ah oo la hubo inay jirto kafaa'idaysigeedana loo baahan yahay waa ay jirtaa kuwo kale oo waxaa jira ifafaalahoodii u muuqdo balse u baahan cilmi baaris siyaada ah in in lasii sameeyo sida naxaasta oo kale iyo dahabka oo kale oo xiriirtan goliska la yidhaahdo oo gobolada waqooyi u badan ay ka jirto iyo iyo iyo buurahan buuraha kaba ereyadaas laisku yidhahdo o dhan marka kuwaasna ifafaalahoodii ayaa meela laga arkay waana loo baahan yahay macdan kale waa jira kuwa la yidhahdo mathalan platinum platinum group elements mineralska ayaa jira marka baaritaan fara badan ayaa kuwaas loo baahan yahay intaa ka sogo waxaa jira dhagax siyaabo badan looga faa'iidaysan karo tusaale ahaan waxaa ka mid ah dhagaxa shamiitada laga sameeyo oo dalka soomaaliya meelo fara badan ee ka jira waxaa ka mid ah gibsomka macdanta la yidhaahdo oo laga sameeyo guryahan diyaarsan ama prefabricated houses ama ama ama wallska la yidhaahdo waxaa jira quartiska macdanta la yidhaahdo oo laga sameeyo dhalooyinka oo ka jirta soomaaliya meelo fara badan ka jirta marka dhagaxaas faraha badan oo looga faa'iidaysan karo xagga dhismaha iyo shamiitada iyo wixii lamid ah isaguna waa aad iyo aad buu inoo kugu badan yahay waxaa kale oo taas aada uga sii muhiimsan dhinaca biyaha dhulka hoostiisa ku jira biyo fara badan ayaa ceegaaga dhulka hoostiisa waana doqonnimo run ahaantii ayaan dhihi karaa in dadkeennu biyo la-aan mar kasta la daalaa dhaco waana arrin u baahan mataqaana in aada iyo aad wax looga qabto loo intaan macdanta iyo batrool iyo waxaasi aan loo gudbin waxaa baahida ugu weyne waa waa biyihii weeye biyuhuna dhulka hoostiisa aada iyo aad bay ugu badan yihiin waxaa intaa soo raaca marka batroolkii soomaaliya batroolka ku jira aada iyo aad waa la isweydiiyaa soomaaliya dhul fara badan ayaa sida ifafaalaha geologiga uu noo sheegahayo iyo ceelasha ilaa iyo hadda la qoday waxyaalihii laga arkay oo geology ahaan ay muujinayaan in uu jiro ifafaalo fara badan oo ah batrol inuu soomaaliya ku jiri karo meelo yar yar maaha mathalan buurahaas buur xakaba iyo xiriirtaas goliska ma aha oo batrol aan laga raadinayno macdanta aad iyo aad ugu ugu haboon dhulka intiisa kale oo dhan waxaa ku jira mataqaana ifafaalihii muujinahayay in batrol uu ku jiro marka yaas khayraa khayraad ahaan waa dihinnahay khayraad fara badan ayaa jira laakiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ina sulansiiyo sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadkaas waa yahay sidii aad su-aalahaadii horeba aad uga jawaabtay kheyraadka waxaad u kala saartay wax bannaanka yaalla iyo waxa gudihii dhulka hoostiisa ku jiro maxaa fudud oo ayadoo aan heshiisyo shisheeye iyo maalga shisheeye la raadsan ay soomaalidu ka faa'iidaysan kartaa kheyraadka dalka yaalla kheyraadka joolojiyeed marka la fiiriyo si looga faa'iidaysto guud ahaan wuxuu u baahan yahay dhaqaale aada u fara badan iyo companiyo mataqaanaa xoog leh oo dhaqaalo fara badan geliya ayuu u baahan yahay mathalanba haddii la yidhahdo batrol baa la baaraya lagama fursanayo in la helo companiyadan waaweyn oo dhaqaalaha malaayiinta leh oo halkaas keliya soomaali fara badan oo ama yani samayn kara companiyo waaweyn oo mataqaanaa sida sheel oo kale iyo wax lamid ama wax u dhow xoogaa waxaan isleeyahay soomaalida kuma jiraan marka kheyraadka qaar looga baahan yahay in companiyo waaweyn ay yimaadaan wa waa muhiim laakiin waa jiraan kuwa inagu aynu ku filannahay tusaale ahaan waxaa kamid a mathalan biyihi hadda aan ku lahaa ceelal in la qodo waa loo baahan yahay dadku ama si gaar loo leeyahay ceel ha u qoteen ama si public ha u qoteene mathalan taa waa la samayn karaa waxyaalaha kale oo la samayn karo oo haddii dad isu tag tagaan looga faa'iidaysan karo waxaa ka mid ah warshad shamiito oo kale waa la samayn karaa tusaale ahaan inkastoo xoogaa dhaqaale malaayiin oo ubaahantahy lakin sida batroolka oo kale ma aha haddii alla ku ron yahay waxyaalahan kale oo dhismaha dhagaxa dhismaha loo looga faaidaysto balaadka oo kale masalan ba ama kuwaan la yihahda marmarka waxaa la yidhahdo o kale meelo fara badan buu dalkeena ka jira dhagaxa marmarka oo kale warshada marmarka samayso oo kale dadku dad hadday isu tagaan waa samaysan karaan marka waxyaala noocaas ahoo aan isleeyahay taagta soomaaliya waa ku filnaan karaan waa jirtaa laakiin waxaa kaloo iyadana iyada muhiim ah in la helo degenaansho siyaasadeed iyo mid dadeedba in la helo meel aan nabadi ka jirin oo aan dawladnimo ka jirin ma ma kuma haboona in mataqaanaa laga sameeyo horumarka noocaasa tallaabo fiican baan isleeyahay hadda waa waa la qaadaya ilahina waxaan ka rajeynayaa in uu dalka inoo dejiyo innagana inu tuso khayraadka aynu leenahay iyo sidii aynu uga faaidaysan lahayn dhegeystayaal waxa aad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan toddobaadkan ka hadlaynaa kheyraadka dabiiciga ee dalkeena ku jira waxaana inoogu marti ah barasare cismaan salaad xirsi oo maadada geologiga ka dhiga jaamacadda rajayna ee dalka kanada aan u baaqo bal dhegeystaha koowaad dhegeystay adigoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowow barnaamijka
ya aniga magacaygu waa faadimo ibraahim joogta magaalada hargeysa brofeseerka iyo dhegaystayaasha khadka ku jiraya intayna dhegaysanaysa intaba aan u salaamayaa waxa weeyaan walaal horta su-aasha waanu iman doonaa aan ra'yigayga ku horeeyo horta waxa weeyaan dalka soomaaliya khayraad cayn waliba wuu ku jiraa bad iyo beriba wuu buuxaa waxase weeya khayraadkii badda waa tan oo dee dalkiiba wuu difaacan kari laayahay taa dhibkeedaa ka taagan oo dalkii isma wada haysto khayraadkii wadanku midhay iyo cayn waluu ahaadaba gobollo gobolkii kale uma gudbayo oo iminka markaad mashruucii mugambo ee dhexeeyey silid iyo kismaayo ilaa duleedkii kismaayo cayn weliba ku yaalay ee bad iyo beriba isku qoofalaa dee mar haddaan gobollo gobolkii kale u gudbaynin horta maarata khayraadkii dalku maala yacni iyo waxaan macno lahayn buu kusoo koobmayaayo roobkiina idlown buu iskaga baaba'ayaa waayo dee dhulkii colaad baa harakaysay dalkiina isma wada hays maamul goboleedadii kuma fikirayaan si aad isu wada qabsataan oo dhulkiina aad u hagaajiso aada isqabsataan laakiin brofeseerka waxaan anigu weydiinayaa maanta caalamka dalka keliya ee shuruud la-aan afrika u maalgeliyaa waa jine waxaatahay inuu beri dhawaytoola jabuuti tareenka u dhexeeyo iyo maarata etoobiya uu sameeyey iminka nairobi ka casriga ah ee bambaaso ka dhaqaaqaya isagaa sameeyey maxaan ku dhahay south sudan isagaa shiidaalka usoo saaray maadaamuu dalkaa jina yahay mid lagu xisaabtami karo oo xarunta ugu weyn midowga afrika ee etoobiya ku taalla maca eriboorkii uu gudaheeda ku sameeyey shuruud la-aanna ay tahay walaal maxay kula tahay soomaaliya inay wax soo saarkeeda kula tiirsato inta kolba shirkad kala daalinayso ay odhanaysa waxbaan idiin soosaarkaga dhaqaaqayso brofeserka weydiinaya aad ayaad u mahadsan tahay faaduma oo joogto hargeysa brofesor cusmaan kusoo dhowow faaduma aad iyo aad baad u mahadsan tahay run ahaantiina waxaa taabatay nuqdooyin loo baahan yahay oo weliba hadda mid markaa taabatay khayraadkeena badda oo soomaali oo dhanba ku filan kana badan in mataqaanaa ay ka jirto dhib weyn ay ka jirto oo aynan ilaalsan karin qashinna waa lagu daadinaya waa la sheegaa jariifka iyo kalluunka iyo la qaadanayana iyana waa jirtaa marka intaa kasoo kaco su-aashaada ah kabaniyada inta ka wareegno china ma u wareegnaa horta arrintaasi waa arrin siyaasadeed oo u baahan siyaasiyiintu in ay ka gaaraan mataqaanaa go-aankeeda adduunkana waa jirtaayo waa la hardamayayo wadan walba isagaa mataqaanaa interestigiisa iyo waxa dani ugu jirta dadkiisa isaga yaqaana marka arrintaasi waxay ka tolantaa siyaasiyiinta soomaali hogaaminhaya heerkay doonaan ha ahaadeen khaasatan dowladda federaalka ah ayay u taallaa in ay u jeesto siyaasadeeda dhinaca ku haboon soomaali xaggee dani ugu jirtaa marka waa waa fikrad aad iyo aad u fiican soo dhaweynna mudan laakiin waa arrin u taalla dowladda federaalka ah iyo iyo dowlad goboleedyadaba iyagoo wada shaqaynhaya waa tahay dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa v o e da iyo maaragta marti sharafta ku jirta maaragta khadkay ugula jirta rofesor cismaan iyo walaashay hargeysa kasoo hadlaysay aad iyo aad baan idinkugu mahadinayaa barnaamijkan maaragtay caawa ku marti qaaday rofesorka waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo muhiimadiisa leh waayo ummadda soomaaliyeed saan ka warqabno meel kastoy joogto waxay ku dhacday dawlad la-aan iyo horumar la-aan bay ku dhacday marka mar walba aad iyo aad bay mataqaanaa u danaynaysaa ummaddu meel kastoy joogto maaragtay waxyaabaha horumarka maaragtay ummadda ka dhexeeya waa tahay dhamaan gobolada gobolada soomaaliya adigoo mahadsan waxaan weydiin lahaa brofesorka su-aashaada ka hor adigoo mahadsan waxaad ah, noo sheegtaa magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlayso su-aasha horta intaan aan u gelin magacayga waxaa la yidhahdaa cali maxamed ciise oo kasoo hadlaya degmada garbaharey oo maaragtay maamul goboleedka jubbaland ka tirsan marka su-aasha muhiimadeedu marka haddaan udhacdaa waxa weeye waxyaabaha khayraadka ee wadankeena ku jira aad iyo aad bay u fara badan yihin sida profesorku unoo iftiimiyey ku noqosho ma leh laakiin waxaad moodaa arrintan inay udhacayso muhiimadeedu arrimaha siyaasadda sidii loo horumarin lahaa oo loo soo saari lahaa inay ku xiran tahay arrimo fara badan sida arrimaha siyaasadda oo dawladda salada ku fadhida maamul goboleedyada oo heshiiya dadka oo mataqaanaa yacni nabad iyo maaragtay walaal eh, wadaadada- su-aal ma qabtaa oo wax su-aala ma soo gudbinaysaa maya hadda su-aalaha qaba waxaan anugu dhihi lahaa barsoorka weydiin lahaa aqoon-yahanada soomaaliyeed waa badan yihiin oo meelo badan bay joogaan mar walbana idaacadaha waan ka dhagaysana shanta qaaradood meelayna joogin ma laha wadankii wuxuu ku dhacay basanbaas dadkii baahi baa dhamaysay biyo la-aan baa dhamaysay cuno la-aan baa dhamaysay wax maaragtay solutions oo deg deg ah dowladiina ma hayso aqoon-yahanaduna mar walba ma sameeyaan marka anugu waxaan dhihi lahaa masalan masalan ragga aqoonta leh ee soomaaliyeed ee gobolada wadanka adduunka ku kala baxsan masalan waxyaaba waxaa jira waa Waa- mashaariic waa- waaweyn ku waa taal.
mahadsantahay walaal waktiga ayaan noo suurtagelaynin taladaada eh, intii hore ayaan ku deynaynaa aad iyo ayaad u mahadsan tahay Eh, dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka magacaygu waa nawaal cadceed waxaan joogaa magaalada gaalkacyo Een, waan idinka mahad celinayaa bahda v o eda inaad jaaniseen inaan barnaamijkan ka qayb qaato waana salaamayaa een, marti sharafka een, halkan ku sugan Een, waxaan kaloo salaamayaa profesorka een, Sa- ismaan salaad waxaan jeclaan lahaa anigu inaan weydiiyo profesorka Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meelaha ugu kheyraadka badan een, geyga een, africa oo dhani waxaan weydiinayaa marka su-aashiidu waxay tahay qaab noocee ah ayaan kheyraadka een, soomaaliya lagu sheego uga faa'iideysan karnaa innaga oo og inaynu lahayn een, warshado waaweyn iyo shirkado waaweyn oo inoo kaydinaya een, macnaha waxyaabaha kheyraadka ah Een, marka innagoo taas niyadda ku hayna qaab noocee ayaan kheyraadkaasi uga faa'iideysan karnaa aad ayaad u mahadsan tahay nawaal barasare cusmaan salaad kusoo dhawow waa mahadsan tahay nawaal waana su-aal meesha ku jirta sidee looga faa'iidaysan karaa khayraadka soomaaliya inaga oo aan u baahan een, kambaniyo shisheeye iyo iyo iyo dad shisheeye oo mataqaanaa ee, waxaynu soo saar yacni heerka looga faa'iidaysan karo waa martabooyin kala gedsan weeye wax walbana waxay ku xiran yihiin taagta dhaqaale ee mataqaana lagu soo saarayo khayraadkaas haddii aynaan lahayn ka soomaali ahaan taagtii aynu khayraadka kusoo saaran lahayn kama fursanaysa inaanu u yeerano cid taagtaas leh oo oo inoo kaga faa'iidaysa laakiin marka aan taagta soomaaliyeed qiyaastayda aan fiiriyo waxyaala aynu ku filannahay ayaa jira waxyaalaha aynu ku filannahay oo aan tusaalaha markii usoo qaatay waxaa ka mid ah biyaha oo kale oo dhulka hoostiisa oo aad iyo aad soomaali ay ugu baahan tahay ceelal ceelal qodo yacni in ceelal qodanno oo ceelashaas xoolihiina uga faa'idaystaan dadkii uga faa'idaystaan beerihiina looga faa'iidaysto waa wax aan isleeyahay soomaali way way ka saaraysaa dhibtan joogtada ah oo maalin walba soo soo soo kordhaysa waxaa kale oo laga faa'iidaysan karaa een, mathalan een, gypsum gaalkacyo joogtaa walaashay waa magaaladii aan ku dhashay weeye biyaha gaalkacyo waxa ina kharaariyey waxa weeye waa gypsumka meesha ka jira dhibtiisa un baan aragnaaye dheefiisa ma aragno gypsumka mathalan waxaa laga faa'iidaysan karaa in laga sameeyo waxaan la yidhahda prefabricated walls ee guryahan inta la diyaariyey ee hadhow derbiyadii la isu sursurhayo oo kale kambaniyad soomaaliyeed oo isu tagtaga waa ay samayn karaan Ee, mana aha ee, gaalkacyo ama dooxada mudug keliya dooxooyin fara badan dooxada nugaal ha noqoto dooxada ee, galgudeed ha noqoto meelo fara badan ayaa gypsumkaasi ka jira Ee, oo laga samayn karaa warshadii soo samayn lahayd ee prefabricated wallskaas biyihii haddaan ku noqdo waxaa la samayn karaa biyahan hadda dhalooyinka iyo waxaas iyo lagu sameeyo oo moyo saxada la yidhaahdo ee, waa la sameeyaa yani waa hab loogaga faa'iidaysan karo weeye Ee, laakiin haddii aynu nidhaahno batroolka iyo ee, macdan weyn badan oo la qodayo waxay u baahan tahay kambaniyo faraba ee, kambaniyo dhaqaale heede leh haddii la helayo soomaali dee kambani intay aasaasato batroolkii een, een, qodan karta Ee, yaa rate waa waa ku fiicnaan lahayd laakiin waxaan isleeyahay soomaalidu ma gaarsiisni heer aynu malaayiin dollar billions of dollars inaynu ta isu keeno aynu aynu kambani batrol iyo aynu aynu samayno aad ayaad u mahadsan tahay Eh, dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu noogu marti yahay bara sare cismaan salaad xirsi oo jaamacadda regina ka dhiga geologiga waxaanan uga hadlaynaa kheyraadka dabiiciga ee soomaaliya ku jira barasar cismaan farta iyo meesha bugta ayaa is ogaya soomaalidu waxay aad u jalleecaysaa in shidaalka la soo saaro oo barwaaqa soolan aan noqono sida carabta oo kalena milyuumaad deeqa ah aan dunida annaga siino inta annaga wax naloo soo deeqayo tan iyo yaraanteedii waxaan maqli jiray shidaalka soomaaliya in la soo saaro waa uu fudud yahay waxaa hortaagan dowlado shisheeye oo ay carabtaba ugu horrayso haddii shidaalka iyagu la soo saaro kooda ayaa soo darooraya bal arrintaa cilmiyan ma waxbaa ka jira mase waa kutirkuteen mase jirtaa in dowlado shisheeye carab iyo kuwo kaleba ha ahaadeen ay hortaagan yihiin in shidaalka soomaaliya la soo saaro horta waxaan marka hore aan dadka soomaaliyeed ka dhaadhacsiin lahaa soomaaliya yacni suurtagalnimada xagga shidaalka haddii aan laba dhinac ka fiiriya mid waxa weeye juqraafi ahaan dalka soomaaliya meesha uu ku yaallo koonfurta waxa ina ka xiga kenya iyo tanzania iyo mozambique iyo uganda oo hadda laga helay batrol fooq alcaqliya oo gas iyo iyo iyo iyo iyo oilba leh waqooyiga waxaa ina ka xiga dowladihii carbeed oo haddee rubuc markii loo qaybiyo boqol meeda shan iyo labaatan boqolkiiba shidaalka adduunka uu ka soo baxo dhinaca galbeedka soomaaliya ee dhinaca hadda ethoopia gas baa isagana laga helay oo mataqaanaa marka waxaynu ku dhex jirnaa dhexda baynu uga jirnaa gobollo badan iyo dowlado badan oo batrol soo saara marka sabab inagana la inuu kaga waayo ma jirto markaan juqraafi ahaan keliya fiiriyo markii aan fiiriyo cilmi ahaanta cilmiga geologiga iyo ceelashii la qoday iyo wixii laga arkayna ilaa iyo hadda yacni ceelal fara badan ayaa muujiyey in ay ku dhan tahay wax ay wax allaaliya wixii suurtagelinahayay shidaal inuu jiri karo laakiin waxaa la arkay waa ilaa iyo hadda waa wax dufan camal ah oo muujinaya batroolkii inuu samaysmay laakiin meeshii uu isaga oo ganacsi gal ah oo oo dhaqaale laga soo saari karo uu ku ururay ayaanan weli aan la helin taasna waxay u baahan tahay baaritaan sare oo mataqaanaa aad iyo aad u xoogan oo oo dhaqaale la geliya ayay u baahan tahay yacni aad iyo aad baan geologist ahaan aan ugu kalsoonahay soomaaliya in uu batrool ku jiro laakiin u baahan yahay in baaritaan xoog la sameeyo su-aashaadii ahayd batroolka waxaa ina ka hortaagan dowladaha carabta iyo dowlada shisheeyaa ina ka hortaagan arrintaas anigu ma qabo waa midda koowaad horta midaan ah tiri haddii inaga shidaalkeena lasoo saaro waxaa soo darooraya kooda oo dhinaceenna u soo aadaya arrintaasi arrin wax ka jiraan maaha maxaa yeelay innaga iyo dowladaha carabta ama khaliijka inta la isku yidhaahdo way jirtaa xilli geology ahaan aynu isku dheganayn oo aynu hal dal oo wada soo haysta aynu ahayn xilligaan ka hadlayaana hadda maaha xilli xitaa bini aadan ku jire waa xilli aad iyo aad iyo aad uga horreeyey oo casrigii iyo sinka la yidhaahday iyo wixii ka horreeyey ah xilligaasna waa xilligii batroolku samaysmay wixii xilligaa ka dambeeyey waynu kala go-nay oo waxaa samaysmay waraqan dhexe oo ah gacanka cadmeed ayaa samaysmay markaynu kala go-nay innaga iyo iyaga wax isaga keen jira oo shidaal oo inoo kala daroori karaahi ma jiro ugu dambayntii waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaanan jeclahay in aad wax ka tidhaahdo in kasta oo aad horey carabka ugu dhufatay inaadan siyaasi ahayn tan iyo burburkii dowladdii dhexe waxaa jiray heshiisyo kala googoos ah oo maamul goboleedyada hadday ahaan lahayd somalilan hadday ahaan lahayd puntland iyo deegaano kaleba carabka lagu dhufanayay inay jiraan heshiisyo shirkado gooni-gooni ah lala galay inay shidaal baaraan waxaa kale oo jirtay in dowladdii dhexe ee hadda wakhtigeedii dhammaaday ay shirkaddii some oil siisay heshiis ay ku baarayso shidaalka soomaaliya ku jira inkastoo wax soo saar uusan ku jirin ma jiri kartaa khatar ku saabsan dowladahan taagta daran ee aan wakhtigan ahayn dowlado buuxa hadday somalilan ahaan lahayd dowlad aan la aqoonsanayn iyo haddii dowladda dhexe ee koonfurta ay ahaan lahayd aysan ahayn dowlad deegaano badanna ka talisa dhaqaale iyo tabarteedii kale ee maamulna lahayn in heshiis lala galo shirkado waaweyn waa midda koowaad horta soomaaliya shirkado waaweyn oo yimaada oo batrool baara waxaa ugu dambeysay xilligii dowladii dhexe ay ay burburtay dowladdii dhexe xilligeedii baa contractyaashaas la siin jiray waxaa soo raacay xilligii hadda dhinacan puntland dowladdii faroole iyo tii ka horreysay oo allah unaxariistee cadda muuse ay siiyeen contract masalan ba africa oil ilaa iyo dhowr iyo labaatankaas sano oo hadda soomaalidu mataqaanaa burburka ka jiray labada ceel ee keliya ee la qoday waa labada ceel ee laga qoday dhinacaas puntland marka aan ka fiiriyo geologist ahaan iyo cilmi baaris ahaan waynu u baahannahay in waddankeena cilmi baaris lagu sameeyo batrool laga baaro maxaa yeelay markii la ogaado in batrool ku jiro markaas ayaa waxaa kacaya qiimaheena iyo iyo dalkeenu qiima haddii laakiin aan waxba baaris laga samayn haddaba meel aan waxba aan laga ogeyn weye midda ah khatar ma ku jirtaa in mataqaanaa contractyaashaan la gelayo in ay inaga dhib ay inoo keento waxay u taalaa dowladaha gobolka iyo iyo midda federaalkaaba inay iyagu la gorgortamaan oo interestiga dalkooda iyo dadkooda ay kala gaaraan company companigu interestigiisu fiirsanaya iyo danta isagu uu leeyahay iyo sida uu in badan uga heli lahaa dowladdaas iyo dhulkaas dowladana waxaa u taala iyaguna in ay sidoo kale xarigjidka dhinacooda ka jiraano ay isku dayaan in allaaliya intii ay ay ka heli karaan oo oo ziyaado ah ay dhinaca companiga ka helaan laakiin mid baa jirta markii soomaaliya ay tahay dowlad mataqaanaa iyo dal dee burbursanaa intaasoo sano ilaa iyo haddana ishaysad uu jiro oo heerar kala gedsan ama heer dowlad goboleedyada iyo federaalka ha ahaadeen ama dowlad goboleedyada dhexdooda xataa qabaligeenii iyo iyo iyo iyo problemkeeni ha jire wax kugu soo degdegaya oo mataqaanaa baaritaan rasmi ah kusi samaynaya oo dhaqaalahooda raba inay geliyaan meel haddee kayos oo aan maamul weynay ka jirin dhibaatada ay leedahay waxaa intaa sii ziyaada ah haddii uusan jirin muwaafaqo ka dhaxaysa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyada lafteedu shidada waa waa sii ziyaadinaysaa marka aada iyo aad bay muhiim u tahay laba arrimood midda koowaad in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay isla helaan siyaasad degsan oo fadhida oo ay kusoo jiidanayaan maalgelinta kambaniyada shisheeye ee maalgeliya waxaa kale oo iyana muhiim ah in shicibka soomaaliyeed ay u nuglaadaan dowladda iyo systemka si ay loog loogaga faa'iideeyo khayraadka dabiiciga waxaa mashaakila markii la yidhaha meel baa wax laga baaraya in reerka degan intay soo qaataan hubka ay yidhahdaan wallahi baan gawya gish male waa tahay waa marka tahay haddii problemyadaas isdul saaren ay sii socdaan hadde khayraadkeeni ka faa'iidaysan mayno aad ayaad u mahadsan tahay waktiga ayaa halkaa noogu dhammaaday barasare cismaan salaad xirsi aad ayaan kaaga mahad celinaya waktigaaga adaa mudan waa mahadsan tahayna dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan halkaa hainoo jooga haddii eebaha awoodda la idmo tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
jaamac buulle jaamac oo soo diyaariyey soona jeedinayay iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aad buu mahadsan yahay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington mid ka mid a masaajidyada ku yaala magaalada st paul ee mataanaha la ah magaalada minneapolis ayaa shalay afur u sameeyey dadka isugu jira bulshooyin aan islaamka ahayn intaba taliyaha booliska ee st paul ayaa isna ka qayb galay munaasabadaasi warbixintan waxaa minneabolis nooga soo diray maxamuud mascade
dadka kale midabka ah ee goobtan isugu yimid ayaa ah dadka wadadaga gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxayna isugu jiraan muslimiin iyo dad aan muslim ahayn goobtan ay joogaan ayaa ah gudaha masaajidka ixsaan ee magaalada st paul masaajidkan ayaa ramadaan kasta waxa uu sameeyaa xaflad afur ah oo ay ku casuumaan deriskooda aan muslimka ahayn saraakiisha ciidamada amniga ee magaalada st paul iyo qaar ka mida madaxda magaalada iyo kuwa gobolkaba maxamuud maxamed qanyare waa horjoogaha dhallinyarada ee masaajidka ixsaan wuxuuna aad uga shaqeeyaa hagaajinta xiriirka ka dhexeeya muslimiinta iyo dadka aan muslimka ahayn ee gobolka minnesota waddankan maraykan ku nool nahay dad badan oo yacni muslimiin ahayn qofka muslimka wax qalad ay ka fikirsan yihiin ama ay ka aaminsan yihiin marka masaajidka waxay u imaadaan siday dadka muslimiinta u bartaan oo dheerkooda u sheegaan oo deriskooda u sheegaan ama dadka oo isla shaqeeyaan shaqadooda u sheegaan marka waxay helaan faham fiican oo qofka muslimka wuxuu yahay bishan ramadaan ayaa sanadkan ku soo beegantay dhowr bilood uun kadib doorashadii madaxweynaha ee dalkan maraykanka oo muslimiin badani rumaysan yihiin inay sare u qaadda islaam nacaybka iyo faquuqa waxaana taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada st paul ee gobolka minnesota oo ka hadlayey fikradaha islaam nacaybka ee gobolka minnesota ka jira uu ku baaqay in si wadajir ah looga hortago fikradahaasi jahliga ku dhisan taliyaha ayaa dhinaca kala xusay inuu aad u wanaagsan yahay xidhiirka ka dhexeeya ciidamada booliiska ee magaalada st paul iyo bulshada ka soo jeeda bariga afrika iyo muslimiinta waxauna ugu laabqaboojiyey muslimiinta in booliiska magaalada uu la jiro waxaan rabaa inaad ogaataan in booliiska st paul uu halkan idinla joogo aadna ka tirsan tihiin qoyskeenna sharaf weyn bayna ii tahay inaan anna qayb ka ahay qoyskiinna dadka xafladda ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa ninkan caddaanka oo la yidhaahdo batrick hings batrik weligii ma tegin masaajid meel imaanshaheedu u sahlan yahayna ma ahayn balse markii uu yimid waxa uu kala kulmay soo dhoweyn aanu filaynin was a little uncomfortable because I've never been in this sort of thing before.
waxay ahayd mid yara adag But I've waayo been- weligay I've been qayb made kama noqon hor welcome.
sidaan ah laakiin A si wacan baa number la of ii soo men and dhoweeyey women oo and waxay soo children, dhoweeyey tiro rag iyo beautiful dumar isugu jira iyo have carruur aad u introduced qurxoon themselves oo and runtii aan talked to me isbarannay about my aanna ka life wada and told me sheekaysannay about their nolosheenna sharaf weyn bay ii tahay inaan shirkan idinkala soo am qaybgalo honored to be here.
dhinaca kale jennifer nilson waxay aad ugu riyaaqsanayd imaanshaha xafladda waxay ii sheegtay inay wax badan ka ogaatay taariikhda islaamka iyo in muslimiintu ay maraykanka yimaadeen wakhti hore oo qarniye laga joogo And it was great to just see so many communities coming together and see waxay how tiri runtii waxay ahayd arrin wanaagsan inaan arko bulshooyin kala gedisan oo isu yimid dad aad u fara badan oo doonaya inay wada shaqeeyaan isna bartaan runtii waa mid dhiirigelin leh soomaalida qaarkood ayaa tallaabooyinkan isu soo dhoweynta bulshooyinka kala diimaha ee masaajidda ku yaalla waddamada reer galbeedku ay qaadaan ku tilmaama falal meelka dhac ku ah diinta islaamka waxaana maxamuud maxamed khanyare oo madax u ah ururka dhallinyarada ee masaajidka ixsaan uu arrintaa uga jawaabay waqtiga nebiga sala allahu aleyh wasalam dariskiis gaalada masaajidka u keeni jiray soo diinta ugu sheego marka fikirka waxa waxay dhacda waqtiga nebiga marka tusaalo uu noo- noo yahay nebiga marka anaga waa ku daysanoonaa gaalada masaajidka inaan keeno ma ahan waxa maanta soo abaabulno waa wax sunnada ka tirsan marka anaga muslimiinta inaan barnana waaye siirada iyo sunnada nebiga sida barnaamij noocan masaajidka ugu dhex qabanno inta badan masaajidda gobolka minnesota ayaa bishan ramadaan qorshaynaya in wakhtiga afurka ay xarumahooda ku casuumaan dadkaan muslimiinta ahayn ee deriska la'ah si kor loogu sii qaado is-aaminaadda iyo wada noolaanshaha dadka gobolka ee kala diimaha iyo isirka ah maxamuud mascade v o a minnesota aad ayuu mahadsan yahay mascade haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ganacsiga uu baydhabo kusoo diyaariyey mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a goobaha laga dukaamaysto ama subarmarkedyada oo sannadihii lasoo dhaafay magaalada baydhabo ku yaraa ayaa bilihii ugu dambeeyey ku soo badanayay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay inta badan waxaa lagu iibiyaa subarmarkedyada ku soo badanaya magaalada baydhabo alaabo kala duwan gaar ahaan raashinka noocyadiisa kala duwan dharka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ama cosmaticska loo yaqaano subarmarkedyada magaalada baydhabo ku soo badanaya ayaa imaanaya xilli magaalada baydhabo laga dhisayo daaro casri ah oo kaalin ku leh bilicda magaalada daarow cabdulaahi axmed oo ah maamulaha subarmarketka shaariqa ee magaalada baydhabo oo horaanta sanadkan labada kun iyo toban iyo todobada la furay ayaan ka waraystay waxyaabaha subarmarketka uu iibiyo elektroniga iibiyaan dharo iibiyaan wali kala gadaan sida oo walaan ciyaalka kala dheelaan dharka gebro tan iyo marka aad furteen maxaa isbedela oo dareemteen supermarket malayn dadkan eedaan heesayaan intiminaan supermarket lugfado horumar wiinan eto sida bulshada eedaan in dhowaayan macaamiil faylen kalen insha allah waxyaabaha ugu badan ee dadka i iibsadaan subarmarketkan maxaa ka mid ah wali iibsadaayan eh, dharka gadadaayan eh, moobeelada gadadaayan mama'aanka gadadaayan alaabtan oo stationaryga gadadaayan wali gadadaayan eh, sida oo ka- shoppingka dharkan iyo duunatanka talagalnayno ataa eed minaan socdo waa gartan dadka alaabaha intay kasoo qaadan magaalada muqdisho keliya mise meelo kale aad ku xirantihin meel badan ka hirigna hoogayna muqdisho laakiin dubai wala ku sheenan eh, etoobiya jawalaninka kooya kenyan walaninka kooya guud ahaan dhegaystayaal intaasi waxaa inoogu dhan barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo ramadaan kariim
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo xubintaasi ganacsiga kusoo diyaariyey magaalada baydhabo janna iyo halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna intaanan idaacadda ka bixin ismaaciil oo balqodob ama laba ka mid wararkii caalamka kuwooda ugu waaweynaa waana casar liiqii baan filayaa dhinaca iyo bariga afrikana caashay bal haddaan qodobada mid ka mid a isha inoo mariyo mudaharaado ayaa shalay sabtidii ka dhacay ilaa boqol iyo shan iyo soddon magaalo oo ku yaala maraykanka iyo caalamka oo idil kuwaas oo lagu dalbanayo in baadhista furan lagu sameeyo haddii ay jireen xidhiidho dhex maray ololihii madaxweyne trump iyo ruushka si loo farageliyo doorashadii maraykanka gaar ahaan hab fursad siinaysa madaxweyne trump mudaharaadadan ayaa loogu magacdaray socodkii runta waxaana soo abaabulay kooxo ka kooban ilaa toddobiyo toban oo u dhaqdhaqaaqa xorriyadda waxaan filayaa mudaharaadka shalow dhacay ramadaan kariim naxaash horta ramadaan wanaagsan ismaaciil horta waa markii ugu horreysmaya mise waa markii labaad mise markii saddexaad aad halka kusoo Afraad.
waa markii afraad wakhtigus ordaya marka waabad ku gabowdaba ramadaan wanaagsan meel Ha- kastood naga maqlaysaan haatanna dadku waxay sii samaysanayaan afurkii siniintiisii baa meelaha ka horaya waa loo sii dhawaanaya saambuuski annagana weli duhur ma tukan oo hadda duhurkeed barqaan joognaa cadceedda waa si wanaagsan nooguma soo bixin.
adduunka aad buu u kala fog yahay hase ahaatee waa la isla hayaa ismaaciilo meeshii la kala joogaba galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan guud ahaan idaacad inta ayay ku dhan tahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.